habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha mayna ay tahay shan iyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan bogayaga v o a somaly com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a diyaarad la sheegay in lagu rasaaseeyey xilli ay ka degaysay garoon ku yaala magaalada qansax dheere diyaarad oo siday alaab gargaara oo ka timid dalka muqdisho oo kusoo jeeday degmada qansax dheere ee arboodka markii u jirtay toddoba ilaa iyo shan kilomitr iyadoo jawi hoose ku duuraysa ayaa waxaa xabado xabadeeyey qoladii shabaabka marka garabka iyo waxaa hal xaba ka gaaray iyo dabada dambe laakiin waxay kusoo degtay si nabada waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan wasiir ka tirsan maamul goboleedka puntland oo u geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keena coronavirus wasiirku xanuunkaas baa laga helay waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay habeen hore waxaa naloo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxijinta keligiis qaadanaya uu noqday haddana waxaa kolley waxaa muuqatay in sambabada xanuunka uu dhaawac u geystay xubintii qurbo joogta ah iyo qodobo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
wararka ka imanaya gobolka baay ayaa sheegaya in diyaarad sidday sahay gargaar ah maanta lagu rasaaseeyey deegaanka qansax dheere xilli ay halkaasi ka degaysay sida ay v o a ku heshay warar kala duwan diyaaradda ayay ku dhacday rasaas fudud waxaana la sheegay in diyaaraddu ay markii dambe ka soo kicitintay magaalada qansax dheere islamarkaasina ay dib ugu soo noqotay magaalada muqdisho ilaa iyo hadda ma cadda sida ay wax u dhaceen mid ka mida saraakiisha maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa v o eda u sheegay in loo malaynayo in al-shabaab ay rasaasta ku fureen diyaaradda dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo afartii bishan diyaarad lagu soo riday magaalada bardaale ee isla gobolka baay diyaaradaasi ayaa qoraal ka soo baxay amisom lagu sheegay inay soo rideen ciidamada etoobiya ee halkaasi ku sugan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta ku hanjabay in shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee loogu sharxayo inuu mar labaad xisbiga ku matalo doorashada madaxtinimada uu ka bedeli doono magaalada uu qorshuhu ahaa in shirkaasi uu ka dhaco ee charlotte ee gobolka north carolina waa haddii buu yidhi guddoomiyaha gobolkaasi oo ah dimuquraadi uusan siinin xisbiga jamhuuriga dammaanad deg deg ah oo ah inay awoodi doonaan in kulankooda ay ku qabsadaan garoon kubadeed xilli uu dalka ka jiro xaalad adag oo cudurka coronavirus ah trump ayaa boggiisa twitter-ka ku qoray inuusan guddoomiye roy kuber weli dammaanad qaadin in jamhuuriyiintu ay kulankooda ku qabsan karaan xero kubadeed ku taalla magaalada charlotte bisha agost ee sannadkan waxaan ku bixinaynaa malaayiin dollar dhismaha garoonkan heerkiisu sarreeyo innaga oo aan xitaa ogeyn in guddoomiyaha dimuqraadiga ah uu u oggolaan doono xisbiga jamhuurigu inay ku kulmi karaan halkaasi ayuu qoray trump madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bens ayaa waraysi uu siiyey telefishinka fox news waxuu ku celiyey hanjabaadda trump bens ayaa sheegay in north carolina ay tahay inay dedejiso dib u furista dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi si xisbiga jamhuurigu ay kulankooda u qabsadaan charlotte oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka north carolina ayaa diiwaan gelisay kiisaska ugu badan ee gobolkaasi ee uu soo ritay cudurka coronavirus iyo weliba kuwa u dhintay minyamar ayaa u gudbisay warbixin ku saabsan u hoggaansanaanteeda ku aadan tallaabooyinka lagu ilaalinayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee rohingya tallaabadaasi oo ay soo rogtay maxkamadda ugu sarraysa qaramada midoobe laakiin faahfaahinta warbixintan ay minyamar gudbisay ayaan weli la shaacin dalka gambiya ayaa bishii nofembar ee sannadkii hore dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda ee dunida ee i c j iyadoo ku eedaysay miyamaar xasuuq ka dhana rohingya kadib markii ay masaafuriyeen in ka badan toddoba boqol iyo soddon kun oo reer rohingya ah iyada oo la sugayo go'aanka kama dambaysta ah ee dacwaddan ayaa garsoorayaasha maxkamadda i c j waxa ay soo saareen tallaabooyin kumeel gaar ah oo ku qasbaya minyamaar inay ilaaliso caddaymo dembiyeedka ayna ka hortagto falalka la xidhiira rabshadaha maxkamadda ayaa sidoo kale ku amartay minyamaar in lixdii bilba ay mar maxkamadda warbixin siiso labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa xukuumadda minyamaar waxay daabacaysay amaro madaxweyne oo saraakiisha dowladda ku amraya inaysan ku kicin xasuuq ama aysan burburin caddaymaha iyo sidoo kale in la joojiyo hadallada nacaybka ah ugu dambayntiina shan dal oo qaarkood si dhow ay ugu lug leeyihiin dadaalada nabad ku soo dabaalidda dalka afghanistan ayaa soo saaray qoraal wada jir ah oo ay ku bogaadinayaan xabajoojinta ciidda ee dalkaasi ka hirgashay iyagoo ugu baaqay dhinacyada afghanistan inay horey u sii wadaan dadaalada nabadeed qoraal ay si wada jira u soo saareen dalalka qatar jarmalka induneisiya norway iyo usbakistan ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in kooxaha afghanistan ay qaadaan tallaabooyin suurto gelin karaa wadaxaajoodka dhinacyada afghanistan ee lagu doonayo in xal waara looga gaaro colaadda dalka afghanistan qoraalkan ayaa daba socday kadib markii kooxda taalibaan ay ku dhawaaqday xabajoojin guud oo soconaysa saddexda maalmood ee munaasabadda ciidulfidriga taasi oo ka bilaabanaysay maalintii shalay madaxweynaha afghanistan ashraf gani ayaa kaga jawaabay baaqa taalibaan isagoo xabsiga ka soo sii daayey ilaa laba kun oo maxbuus oo ka tirsan kooxda taalibaan taalibaan ayaa muddaba dalbanaysay in xabsiga laga sii daayo ilaa shan kun oo maxaabiis ka tirsan kooxdaasi taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii ay la gashay maraykanka bishii febraayo ee sannadkan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad siday sahay gargaara maanta lagu rasaaseeyey deegaanka qansax dheere xili ay degaysay sida v o eda oo ay ku heshay warar kala duwan diyaaradan ayaa waxaa ku dhacay rasaas fudud waxaana la sheegay in ay diyaaraddu markii dambe kasoo kacday qansax dheere islamarkaasina ay muqdisho kusoo laabatay haddaba faahfaahinta warkan haaruun macruuf ayaa waxa uu wareystay cabdirasaaq cabdi ibraahim oo ah gudoomiyaha degmada qansax dheere diyaarad oo siday alaab gargaara oo ka timid dalka muqdisho oo kusoo jeeday degmada qansax dheere ee airboortka markii u jirtay toddoba ilaa iyo shan kilomitr iyadoo jawiga hoose ku duureysa ayaa waxaa xabado xabadeeyey qoladii shabaabka marka garabka iyo waxaa hal xaba ka gaaray iyo dabada dambe laakiin waxay kusoo degtay si nabada rarkiina ay ku dejisay si nabadna way ku kacday
waa gartay maxay siday diyaaraddu
waxay siday alaabta oo ilmaha lagu nafaqeeyo oo ilmaha macaluusha haysa loogu talagalay yay siday oo gargaar ah
yay u rarnayd
waxaa soo raray w f p waxaa loo soo waday qolo oo iyaga la shaqayso baatanala oo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waayahay sidee ugu suura gashay al-shabaab inay garoonka saa ugu soo dhowaadaan
ciidamo badan ma aysan ahayn eerboodka sidiisa waxaa gacanta ku haya oo deegaanka jooga ciidamada amisom iyo kuwii dowladda galgoleedka koonfur galbeed marka qolo oo dhuumaaleysi ah ayay ahaayeen islamarkiina waaba laga daba tegay oo ciidamadaa ka daba tegey ilaa iyo waxaa la daba eryahay waxaa looga soo laabtay meel quranbood udhexaysa qasxa dheer iyo xabaal barbaan
marka ujeedadoodu ma waxay ahayd diyaaradda inay soo ridaan mise inay waxuun carqaladeeyaan wallahi ujeedada saxda ma aha laakiin waxaa hadda noo muuqata diyaaradda inay carqalad inay ku wadeen oo kulley hadda ka hor oma ma dhicin kulley waxaan u malaynayaa inay diyaaradda ade haddaysan diyaaradda inay soo ridin aysan rabin ma ma waji diyaaradda ma ma beegsan lahayn laakiin waxaan kaloo rabaa inaan horta dadka u caddeeyo inaysan waxba ka jirin dadka sheegaayo ciidamada etoobiya ee amisoma diyaaradda xabado ku tuuray yaan rabaa bulshada soomaaliyeed iyo inta dhegaysanaysa waqti inaan u caddeeyo barnaami barnaamijkan oo ay ahaayeen al-shabaab waa gartay marka sidee lagu caddeeyey
dadkii dadkii ciidamaha ku baxay isla markiiba ayagiiaba la eryaday oo la arkay maanta dhan la daba joogay ma garan
waa gartay marka laakiin su-aasha isweydiinta le waxay tahay garoonka yaa gacanta ku haya kulanka amnigiisa waxaa gacanta ku haya ciidamada amisom iyo kuwa kuweena kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa koonfur galbeed marka maxaa loo dareemi waayey inay shan kilomitir iyo toddoba kilomitir meelahaas usoo jirsadaan garoonka al-shabaab
haruna waa dadtahay hadde dadka dad soomaaliya waaye oo soo dhumaalaystay meeshana meel oo hawdii waxday ahayd marka waxay wateen ba- mootooyin iyo wax saas camal ay kusoo dhuunteen meelahaas soo dhawaysteen meel laga filayo ma ahan ciidamada ama kasii shisheeyey xataa
waa gartay marka een, arrintani maxaa saameynay ku yeelanaysaa diyaaradihii gargaarka ee imanayay qansax dheere
la waxaan rajaynaynaa san saameyn badan ku yeelan doonin sababtoo ah n waxay la mid tahay soomaaliya meel kasta taa iyay ka dhacdaa tan oo kaleeto laakiin arrin oo hadda tan aan ka feejignaan doono waaye amnigeena wax badan baa laga sii bedelayaa awalba amnigay ahayd mar kastana way imaan jireen wayna ka shaqeeyaan haddana sidoo kale ay uga shaqayn doonaan insha allah hadduu aleedmo kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cabdi ibraahim oo ah guddoomiyaha degmada qansax dheere halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington
mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay inay maanta heshiis ka gaadheen colaad gacanka hadal wadatay oo dhowaana dhex martay ciidamada danab iyo weliba maleeshiya beeleed ku sugan magaalada gaalkacyo dhinaceeda koonfureed toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay iska horimaada ka dhacay ay ku dhinteen dhowr qof faahfaahinta halka la gaadhay ayaa haddaba saara cabdi axmed ay ka waraysatay axmed maxamed cumar falagle oo ah wasiirka warfaafinta ee galmudug aad iyo aad baad u mahadsan tahay idaacadda voice of america Eh, arrintaasi waxa markay dhacday waxay dhacdo eh, ka dhalatay eh, sh- eh, qof eh, muwaadina oo la tuhunsanaa oo ciidamada dalab ay qabteen marka eh, ciidamo beeleedyo abaabuloon oo ku beela een, qofkaan la qabtay ayaa eh, si aan ku talagal ahayn ay iskugu dhaceen ciidanka dalab ee degan eh, magaalada gaalkacyo dhanka galmudug markii arrintaasu dhacdayna ee, magaalada waxaa ku waxaa joogay markaasi ee, wafdi dowladda galmudug oo uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha cabdiwaayeel anigoo warfaafintuna aan ka mid ahaa waxaa kaloo iyaguna joogay wafdi awal xamar ka yimid oo ee, meesha joogay oo uu hoga- oo dadka deegaanka ah ee, oo uu hogaaminaya senator eh, cabdi xasan cawaale eh, janaral gorod iyo asxaab kale oo badan oo nabadoono iyo ay ku jiraan haweenod intuba Eh, markiiba arrintaas waa lagu baxay eh, inkastoo geeri ka dhacday haddana waa la joojiyey intaa ka dambeeyena waxaa aad iyo aad iyo aad la isugu hawlay in eh, arrintaas ay intaa ku ekaato oo laga hortago Eh, dowladda federaalka iyo kow iyo labaatanaadna eh, iyaguna ciidamo iyo eh, si- ay ku soo baxeen ilaa dhul samareeb ka yimid Eh, dowladda galmudugna eh, wa- waftigii waxaa kusoo biiray oo hawsha kusoo biiray wasiirka iyaga amniga axmed macalin faqi Eh, wadahadal dheer oo aad u saacda qaatayna waxaa eh, lagu heshiiyey maleeshiyaadkaasi hobkooda inay la wareegto dowladda galmudug wuxuuna hadda gacanta ugu jiraa dowladda galmudug oo wasiirka amnigu uu horkacayo eh, si nabada oo isafgarashaa ayaana arrintaas lagu soo gabagabeeyey oo xal looga gaar waa gartay marka wasiir waxaad iga warantaa een, waxaad sheegtay in aad een, lasoo wareegteen hubka iyo maleeshiyadaasi marka ma maleeshiyadoo dhan ayaad habbeeleed ayay markii horeeto ahaayeen oo hadda maamulka aad kusoo darteen oo maamulka ay ka mid noqdeen mase hubkooda laydinku soo wareejiyo hub ahaan ayaad u hesheen waxay haysteen sideed u marteen dhabaheed u marteen heshiiskan Een, ciidanka eh, eh, waxa weeyaan hubka hub beeleed oo ciidamada ku hubaysanina ay yihiin eh, beelaha subka iskale ayuu ahaa waana arrin weliga jirtay oo deegaankaasi khaasatan mudug aada uga jirtay oo dadka deegaanku waa hubaysan yihiinoo eh, huba badan oo eh, beelaysan baa jira iyo maleeshiyaadka saarna waa beel weyn laakiin eh, habkan hadda aan la wareegna waxa weeye maleeshiyaadka iyo hubkoodaba eh, dowladda galmudug aa iskula wareegtay waxaana ay eh, u noqonayaan saldhig u noqonayaan eh, qorshaha haatan eh, dowladda cusub ee axmed cabdi kaari iyo qoorqoor uu madaxweynaha u yahay istiraajiyad ay dejisay oo la rabo in eh, ciidamo tayaysan oo daraawiishta galmuduga eh, eh, aada dib loo yigleelo la xoojiyo oo awal yaraa ama aan tayaysnayn marka eh, ciidamadaas ayaa lagu biirin doonaa iyagoo la kala sooci doono loo eegi doono qaababka iyo hanaanka ay u qaadan karaan inay ciidan ka mid noqdaan inta markaas baahi ciidameed iyo inay booska buuxin karaan loo arko tababaraa loo furi doonaa waxaa laga ka mid noqon doonaa ciidamada galmudug hubkuna wuxuu noqon doonaa hub dowladda galmudug leedahay dadka dhalinyarada saarena waa lagu qarabayn doonaa tababaro iyo wixii ay kaloo ay istaahilaanna waa waa mudan doonaa haddii alla awoodo loo galo
waxaad bal iga warantaa marka dad ayaa ku dhintay dhacdadan dadkii ku dhintay laftooda sidee looga xaalayaa maxaase laga yiri arrimahooda maadaama geeri ee dhacday oo gacanka hadal uu ka dhacay duleedka gaalkacyo waa run oo dad baa dhintay oo labada dhinacba ah arrinkaasuna sida dhaqanku yahay ama dee nadaamku yahay waxa weeyaan geeridaas waa xaaladda la qiimanaya waana laga wada hadlaya intii maaragtay arrimahaas ku lugle oo ayaana ka wada hadli doonta hadday noqon lahayd ciidamada dalab iyo dowladda federaalk hadday noqon lahayd iyo dadkii eelka ahaa ee dadkaasi wax geystay ama loo geystay ay kasoo jeedeen odayaal iyo waxgarad iyo aqoon-yahanaa faraha waa lagu hayaa waana la xalin doonaa insha allahu arrintan ah in hubka iyo ciidamadu ay sidaas gacanta goolka galmudug ugu biiraanna ayaa furo oo ah xalka inta kale waa daba taalla guul iyo barwaaqa inay ku dhamaataana aada u rajeynaynaa waana furihii wadahadalka iyo naabadaynta ciidamadan iyo nadaamkan hadda aan kuu sheegay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o e da oo inoo soo jeedinayo soona diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda markii uu xanuunka korona uu dilaacay dunida oo uu meelo badan ku fiday waxa uu tijaabo u noqday awoodda iyo hanaanka caafimaad ee dalalka dunida ay ula tacaali karaan xanuun sidan u baaxad weyn oo malaayiin qof soo rita xitaa dalalkii horeu maray oo uu maraykanku ka mid yahay ayaa ilaa iyo maanta la tacaalaya oo xanuunka tabartooda adeega caafimaad uu muujiyey inaanay ku filnayn waddamada soo koraya iyo kuwa faqorada ah arrintu intaa wayba ka sii xag jirtaa oo waxaa jira baqdin laga qabo in mujtamaca waddamadaasi oo dhan uu xanuunkan jiritaankooda halis gooniya ku hayo waxaa markaa laga maarmaan noqotay in waddamadu ay kaalmo ka helaan kuwa dhaqaale ahaan ka tabarta roon ee ay saaxiibada yihiin maraykanka oo kale waxa uu u gurmaday dalal ku yaala qaaradda afrika oo uu uga yaboohay waxa uu dhaamo ee qalabka caafimaad ee xanuunkan lagula tacaalayo isbitaallo macmalah ambalaasyo mashiinno lagu neefsado marooyinka afka lagu xirto oo ku kacaya boqolaal milyan oo dollar ayuu maraykanku dhowaan ku bixiyey gargaar uu u fidiyey dagaalka dalalka afrika ay kula jiraan xanuunka covid kaalmada ayuu maraykanka sii marsiiyey xarumahooda milatari ee ay afrika ku leeyihiin sida uu sheegay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka clegg cooper oo waraysi gaara siiyey v o eda waxa uu yidhi master clegg waxaa jira sahay caafimaad oo aan bixinay iyo sidoo kale tababaro aan siinay saaxiibadeen afrika sida gaana ruwanda senegaal iyo uganda oo ka qayb qaata howlgallada nabadeed ee caalamka waxaana si istusnay buu yidhi marka xaaladdu ay xumaato sidan oo kale oo covid uu halis ku hayo dalalkooda inaan garab istaagno oo aan tusno waddamadaasi in saaxiibka runta ahi uu yahay kan ku garab taagan marka aad u baahan tahay ee ay mushkilado ku soo wajahaan waxaana ku faraxsanahay buu yidhi inaan kaalinta koowaad kaga jirno dowladaha bixiya gargaarka bani'aadnimo dunida oo dhan master clegg waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horraysay ee maraykanku uu sahay uu ugu talagalay howlaha nabad ilaalinta ugu weeciyo inuu kula dagaalamo xanuun sida korona oo kale ah waxa uu yidhi sannadkii labadakunafartobankii ayuu maraykanka sidan oo kale u weeciyey kaalmo la dagaalanka xanuunkii ebola ee ka dilaacay galbeedka qaaradda afrika if one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to apply flexibilities on.
Waxa uu yidhi Mr. Clegg haddii aad dib u eegto sanadkii labada kun afar iyo tobankii markii ay jirtay mushkiladii Ebola, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo wasaaradda gaashaandhigga waxay labaduba muujiyeen furfuraan iyagoo u fidiyey cisbitaallo gurguura ambalaasyo agab caafimaad iyo tababaro dhammaan goobihii uu xanuunka ka dilaacay ee qaaradda afrika taasina waa waxa buu yidhi haatan nagu dhiirigeliyey inaan taageero midda la mid ah bixinno sannadkan ka lix sannadood kadib taageerada uu afartaa dal siiyey maraykanka waxa u dheer qiyaastii milyan oo dollar oo kaalmo korona lagula dagaalamo ah oo uu bixiyey soddon milyan oo dollar oo kaalmada ka mid a waxa uu siiyey dalka nigeria inka badan milyan oo dollar waxa uu siiyey jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo inka badan milyan waxa uu siiyey ethoobiya ku dhowaad milyanna waxa uu siiyey dalka sudaanta koonfureed dalka south africa oo ah meesha ugu daran ee uu xanuunka halista ku hayo afrika waxa uu maraykanku dhowaan uu ugu deeqay ku dhowaad kun oo marooyinka afka lagu xirto waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo facemasks kuwaas oo la siiyey shaqaalaha caafimaadka ee koonfur afrika iyo kun xabo oo mashiinada bukaanada neefta siiya ah laakiin waxa ay v o edu weydiisay master clark in dadaaladan uu maraykanku ku bixiyey afrika inay yihiin kuwo uu ugu talagalay nabad ilaalinta qaaradda afrika it is not in the normal space of security cooperation work. However, it, it is part of a broader long term investment.
waxa uu yidhi ma aha iskaashi caalami ah oo dhinaca nabad ilaalinta ah laakiin waa maalgashi muddada foga oo labada dhinac ka dhexeeya marka ujeedkeennu waxa uu ahaa buu yidhi in dalalka saaxiibada aan nahay ay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan qarannimadoodana ay ilaaliyaan marka gacanta aan fidinayno waa mid mustaqbalka fogna wada anfacaysa buu yidhi waxaanula jeedaa marka aan eegno viruska sida argagixisada oo kale ah oo aan aqoonin xuduudda oo aan tixgelinayna halka aad dunida kaga taalo iyo awoodda aad leedahay midna waxaa kuu soo baxaysa inuu dhammaanteen halis nagu hayo marka waa lagama maarmaan inaan iscaawinno marka ay baahi sidan oo kale ah timaada buu yidhi soomaaliya oo ka mid ah dalalka awooddooda caafimaad ay liidato xanuunka covid na uu halista weyn ku hayo ayaa waxay gargaar ka heshay dalal badan oo ay saaxiiba yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo aan qadka taleefonka magaalada muqdisho kula xiriiray ayaan weydiiyey waddamada ay kaalmada ka heleen waxaa ugu horeeya dalka turkiga waxaa ka mid ah dalka china imaaraadka waxaa ka mid ah qatar talyaaniga european unionka eedaha unka sida w h o iyo i o m iyo unicef waxaa ka mid a dabcan i c r c iyo red crosska iyo red crescentiga bishacaas ee soomaaliya world bankiga maraykankaa ka mid ah hay-adeeda la yidhaahdo u s aidka marka ilaahay mahaddiis saaxiibada aan leenahay oo doonaya inayna taageeraan amana garab istaagay waa waa badan yihiin runtii waana u abaalhaynaa ummadda soomaaliya waa u abaalhaysa maxaa marka maxay ka tartayb idinla tahay dagaalkii aad kula jirteen la dagaalanka covid nineteen gargaarka dibadda idinkaga yimid wax badan bay ka tartay waxay naga kaalmaysay dadaalku kaalmada waxay isugu jirtaa mid waxa looga hortago qalabka looga hortago jirada tan mid kale waxay ka mid tahay qalabka lagu baaro iyo habka lagu baaro qaar kale waxay ka mid tahay sida lagu daaweeyo markii dadka qaarkood ay aada uga xanuunsadaan intaasoo dhan bay gacan ka geysteen dabcan waxaas kaalmadaa dibadda oo dhami de waa kaalmo laakiin waxqabadka ugu weyn waa inuu dalka dalku la timaada iyo xukuumadda markaa dalka jirta marka runtii maamulka hadda jira soomaaliya xukuumaddu aada ayay arrintaas isugu howleen waxaa jirta kulan maalinla ah maalin kasta dhaca oo saacado badan socda oo ra-iisul wasaaruhu uu guddoomiyo oo arrintaas lagu lagu hago arrintaasi wax badan badan ayay ka tartay wasiir dal dhanoo jira iyo dad dhanoo jira basiirkooda caafimaad iyo mustaqbalkooda kuma xiraan karoo keliya gargaar maxaa laga baran karaabay kula tahay covid nineteen iyo gurmadka ladiin sameeyay marka xaaladan laga baxo waxaan dhammaadaan maxaa laga baran karaa maxay soomaaliya ka baran kartaa waxaa muuqata arrinta tan oo dhib dunida oo dhan ku haysa inay annaga ay insha allah markay naga dhammaato ay faa-iidooyin badan keenayso ay ka mid tahay dib u habeynta iyo dibudhiska habka caafimaad ee soomaaliya taasoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay amreen in aada loogu dadaalo marka dadaal badan ayaa socdan taageerada dunidu waxay keliya oo wax ku kordhinaysaa haddaa adigu la timaadid hab iyo qaab iyo feker iyo iyo dadaal dadka soomaaliyed oo dhan u dhanyihiin dalka maraykanka oo kale ciidamaha ka jooga gobolka geeska afrika dalalka afrika sidoo kale galbeedka afrika ciidamadoodu kaalmay bixiyeen oo ambalaasya iyo sariiraha dadka la saaray iyo qalab iyo kaga qayb qaateen iyagoo halkii dagaalkii argagixisada iyo nabadeyntii ayay gurmadkan qayb ka galeen ciidamada maraykanka ee soomaaliya joogaa wax gargaarahoo arintaa ku saabsan oo iska fidiyeen ma jiraan soomaaliya dalalka ama geeska africa ama west africa aad sheegaysid baysas bay dalalkaasi leeyihiin ciidamo isu dhan oo arrimaha atrise oo dhan haysta ayaa leh ayaa ayaa jooga annaga maraykanku uu naga kaalmeeyaa la dagaalanka argagixisada laakiin ciidamo u joogo soomaaliya arrimahan ka qaybgala ma jiraan laakiin siyaabo badan oo kaleetuu maraykanku noo kaalmeeya ay ka mid tahay saan kuu sheegay u s aidka hay-adda u qaabilsan gargaarka dibadda kaalmo badan oo la dagaalanka ama ka hortaga iyo maxaa la yihahdaa covidka ayay gacan nagaka geysteen laakiin ma jiraan ciidamo u joogo oo xaggaas wax nooga tira
qaaradda afrika waxaa la diiwaan geliyey in ka badan oo qof oo uu ku dhacay xanuunka covid waxaa u dhintay inta la xaqiijiyey in ka badan oo qof sida ay sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortegista xanuunka ee afrika waxaa la aaminsan yahay in hirgelinta amarada dadweynaha iyo xakamaynta bulshada ay qayb ka qaadatay in xanuunka uusan si dhaqso ah ugu faafin afrika oo dhimashadu aysan gaarin heer qayladhaana sidii la filayey laakiin waxaa cabsiya ay ka jirtaa waxa uu xaalku noqon doono marka waddamada afrika ay xayiraadaha qaadaan oo isdhexgalka bulshada iyo ganacsigu uu caadi ku soo noqdo tusaale ahaan dalka jabuuti oo dhowaan qaaday xayiraadda dadweynaha waxaa kordhay dadka uu xanuunku soo ridanayo ismaaciil cusmaan faarax oo ah la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka jabuuti oo dhammaadkii toddobaadkii hore la hadlayey v o eda ayaa sidan yidhi dee tiro lagu farxi karaya maaha mid laga naxayana yay tahay maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa inuu daadegada yaa la rajeynayaa hadduu alla idhaahdo markaa dee allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu alla idhaahdo dee inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo si ka duwan waddamada horumaray dalalka soomaaliya oo kale ah ee afrika marka laga soo tago kaalmooyinka caafimaad ee ay saaxiibadooda dibadda ka helayaan awood uma laha inay kaalmeeyaan dadkooda uu saameeyey dhaqaale ahaan xanuunka covid taasoo ku sii nagaanshiyaha guryaha iyo amarada xakamaynta xanuunka ka dhigaysa kuwa aan wakhti badan sii jiri karin dor maxamed maxamuud bidey waa madaxa jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho waxa uu qabaa in dadku aanay guryaha ku sii nagaan karin oo ay gaajo dibadda u soo saari doonto dhaktar ahaan markaan ka hadalna waxaan leenahay hala joogo guryaha hala joogo hala sugo laakiin dadkii waxa weeye inay gaajo u dhintaan iyo inay covid u dhintaan labada iskugu mid bay u tahay marka waxa weye waxay leeyihin intaan gaajo u dhiman lahaana covid u dhimanno oad ka shaqaysanayna ordayna bay leeyihin oo cid celin kartaa ma jirto waayo dadkii dhibaato dhaqaalaha xoog leh ayaa jira oo saameeyey codkaasi waxa uu ahaa doctor maxamed maxamuud bidey madaxa jaamacadda banaadir waxaa ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colad xasan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey soona jeedinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa idaacaddeenna fiidnimo mar kale habeen wanaagsan
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaali com
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xaaladda dadka ku nool magaalada beledweyne oo sanadkan ay ciidulfitriga ugu soo gashay iyagoo ka barakacay guryahooda kadib markii daadadkii ka dhashay fatahaadii webiga shabeelle uu ku sameeyey magaaladaasi ay guryaha ugu soo galeen iyo xaaladda nololeed ee dumarka uurka leh ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo wajahaya dhibaatooyin culus oo dhinaca nolosha ah iyagoo aan helin daryeel caafimaad kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilowne dadka ku nool magaalada beledweyne ayaa sanadkan ay ciidulfitriga ugu soo gashay iyagoo ka barakacay guryahooda kadib markii daadadkii ka dhashay fatahaadii uu webiga shabeelle ku sameeyey magaaladaasi ay guryaha ugu galeen qaar badan oo ka mid a barakacayaasha magaalada beledweyne ayaa barnaamijka tubta nolosha u sheegay inay wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli lagu jiro maalmihii ciidda iyagoo dhinaca kalena isbarbardhig ku sameeyey farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciidihii hore wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
ciidulfitriga sanadkan dadka beledweyne waxay u dabaaldegeen iyagoo qaarkood xaafadaha magaalada barakac ku ah halka kuwo kalena ay ku ciideen duleedyada magaalada kadib markii beledweyne fatahaad looga barakacay nuur isaaq kuulow waxa uu ka mid yahay dadka beledweyne ku haray waxa uu ka waramayaa ciidan iyo marxaladda uu ku ciiday magaalada beledweynean ku noolahay gaar ahaan buunduween baahada i hayso ilaahay ka saamaanaa awel gaarigacnaan ku shaqaysan jiray magaaladii biyaa galay wax ku shaqaysanaya ma haay xaaskaygii carruurtayda iid iska dhaafe cuntadaaba noo la'sannahay maana marka dadweynaha beledweyne waxaa ugu baaqaynaa inay gacan fiican noo keenaan noo soo dhoweeyaan waxaan ka soo qahnay tieglow cuntaa imaanay gaarigacni waxaas baan ku shaqay jirnay bakhaar iyo waxaas ma lihin beer ma lihin gaarigacankiina magaaladii biyaha galay wax ku shaqaynayna ma hayno gacmahaynu waa iskor saaran yihiin qoyskayga waxaa hadda ku go'doonsan yahay buunduween webiga shabeelle aad iyo aadaa noo haayaan fatahaad ilaahay naga bixiya kolley
dadka beledweyne oo keliya duruufta jirta kuma eka ee sidoo kale dadkii duleedyada u barakacay iyana waxa ay dareemayaan culayska fatahaadda weliba xilli ciid iyadoo lagu jiro anigu waan ka baxay biyaha haddeer waxaan deganahay ceel jaalla reerkayga ceel jaallow joogaan ilmahayga ceel jaallay joogaan guri fiican xataa ma degni bahal xuno buushbuush ah oo aqal soomaala ayaa ii dhisan ilmihii balbaliyano afartiire ah ayay iska hersadaan maalinkii meel fiicanoo xataa oo hoos oo gogol intii u qaaddo ay hersan karaa xataa ma aha dhibaatooyinkaasoo badanaa jiro baahiyo waa jiraan subaxii waxaad dhici karta marmarka qaar in waxba loo samaynin jeebkiina uu maran yahay caqabadaha jiro waxay yihiin baahiyaha gaarka ah dadka maanta maaragtay reer hiiraan dhibaatooyinka ku dhacay biyahaas saamaynta ay sameeyeen dhaawacay u geysteen oo wax la'aan ah lagama sinna ninka waa nin dadku waa dad wax haysto nin wax haysto iyo niman waxba haysan aad bay u rafaadsan yihiin baahiyo badan baa jiro ninkii dabaq degnaa oo daaro ku jiri iyo kii buush ku jiri isku sibay macnaha u saameeyeen laakiin waa lasii kala daran yahy waa lakala xoog badan yahay haddaba ma la isbarbardhigi karaa ciidda sanadkan iyo ciidihii hore maxaase lagu tilmaami karaa ciidda sanadkan
laba hataas ku soo dhowmaan ciidihii hore waxaa waaye beledka ilaa iyo baadiyo meel walbaa la maray hadda laakiin go'toon baa jiro meel walba biyo yaalo ilmihii hadday soo libistaan dhiiqo iyo biyo ayay dhex marayaan ilmihiina guryaha dharka loo geliyo oo guryaha lagu celiyo awalna waxay ahayd maalinta iidda ilmaha dharka inaan la soo gado loo xiro ka bacdaysi ilaa iyo meelo walba istigaayeen xaafadaba xaafada iska salaami jireen hadda ilaa salaam ma jirto gootaan baa jirno iyo baxa fiican baa na qabatay waa ciid wanaagsan aad ka dhiganaa niyadaan ku dhisnayna laakiin ciid fiican ma iidin insha allah carruurtayda carruurtayda gurigay ku iideenoo bannaan mu soo bax karaan hal gabar baa ii soo baxday gabadhiina kabti baa biibaxa ka qaadi baa ii soo noqotay ilaahay idiriga ma qaadin alxamdulilah ilmihii kale xaafaddaan ku celcelinayaa
kulla caam wantum bikhayr anayaan leenahay dadka muslimiinta dhammaantood meel walba ay joogaan waxaan leenahay ciiddan ciiddeeda kuwii sama ku ciida ilaahay ha naga dhigo insha allahu tacaalaa inkastoo ay jirto biyobaxa oo fatahaad ay jirto oo magaalada inteeda badan nuska nus ay fatahaad ay biyo ku jiraan haddana maasha allah maasha allah si fiican ayaa loo ciiday si wanaagsan ayaa loo ciiday kulla caam wantum bikhayr kunna caam wantum bikhayr insha allah haddaba dhibaatada ay ka cabanayaan dadka beledweyne ka barakacay fatahaadda oo keliya miyay ku eg tahay mise waxaa jira culaysyo kale oo fatahaadda ka weyn
maanta dhibaatooyin ayaa jiro dhibkaas oo jiro ummadda ree hiiraan biyobaxa oo barakac ah oo dadkii guryaha ka soo baxay bannaankii lagu haanlayahay qorrax maanta maaragta baahiyo badan macaawine la'aan dhibaatooyin badan ayaa jiro saas la aawadeed ummadda soomaaliyeed meel kastoy ku nool yihiin oo muslimiinta ah waxaan u warramayaa oon u sheegayaa inay ogaadaan oo walaalahood ay ka garab qabtaan waxay u tari karaan midda kaleento waa in macnaha gobolka hiiraan maamulka ka jiro sida dhoqsiyaha badan ay u tashtaan ummaddan walaalahooda sidii wax ugu qaban lahay falankeeda ay galaan waxyaalaha maanta maanta maaragta ay shalaya maanta waa ciid ciidulmubaarig alxamdu alshugri dhibaatooyin badan ayaa macnaha ka dhacay gobolka hiiraan khaasatan waa laga fiican yahay qof islaam ah oo muslim ah oo macnaha dhibaataysan in indhaha laga fiiriyo waxaad u tari karto waa inaad u tartaa nuur isaaq kuulow waxa uu ka fikirayaa tallaabada uu qaadi doono haddii mar kale fatahaad ay ku soo laabato magaalada beledweyne inay ka haadaab i haysa maanaa fidaadan dan labaad haddii i imaata waaba ilmahayga iyo carruurtayda aan isku dhammaanaynaa haddii wadda aan helo inay ka haadaan jecla haddii wax fiicanoo dawlad iyo waxaas aan helno cunto iyo waxaas aan helnan waa iska joogaynaa go'doon wax naaga dhibaayo cuntada noo daro inay gargaar lai siiyo raashin iyo dharka aan hadda iigu jiro aasalaad ilaahay ku dugta oo ii da'e dhar kale mana ii horeey mana ii dambeey dharku iidnimaba jira muddo dhar xiranno iyo cunto iyo waxaas wixii ilaahay noo soo qaado inay noo keenaan intaasaa uu gargaari lahay dhibaatada fatahaadda ayaa waxaa la dareemay xilligii ramadaanta iyadoo ciid lagu jirana dadku waxa ay dareemayaan dhibaato kale maadaama ay ka barakaceen guryahooda islamarkaana qaarkood ay ku nool yihiin aqalo cooshado ka samaysan dadka maanta maaragtay ree hiiraan dhibaatooyinka ku dhacay biyahaas saameynta ay sameeyeen dhaawac ay u geysteen aqabadda jirtaa waxay tahay dadkii oo wax la'aan ah lagama sinna ninka waa nin dadku waa dad wax haysto nin wax haysto iyo niman waxba haysan aad bay u rafaadsan yihiin baahiyo badan baa jiro ninkii dabaq degnaa oo daaro ku jiri iyo kii buush ku jiri isku sibay macnaha u saameeyeen laakiin waa lasii kala daray iyo waa la kala xoog badan yahay maanta ninkii shalay guri fidlaya dhisnay oo hanti lahaa oo magac lahaa oo dowladda mishaarka qaadanay mase hay-ad mishaarka qaadanay waa ku sii dhaamaan laakiin ninkii maskiin ahaa wuxuu ku nool ahay waa gacan galay inuu ummadda muslimiinta ah soomaaliyeed iyo wixii maamul ah iyo madaxweynaha inay sida uga dhoqsiyaha badan ummadda uga soo gurmadaan wax ugu qabtaan dadka qaarkood waxay la nool yihiin ehladooda iyo asxaabtooda oo deggan guryo aan biyuhu gaarin oo ku yaalla xaafadaha magaalada xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee dumarka uurka leh ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo wajahaya dhibaatooyin culus oo dhinaca nolosha ah iyagoo aan helin daryeel caafimaad ayaa inoo soo socota balse kusoo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan waxaa ku luuqaynaya maxamed sulaybaan tubeec waana mid ka mid a suugaanta aan ugu talagalnay maalmaha ciidda
allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaahayna siiyey isagaa ku abaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u
calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiyeyna siiyey isagaa ku abaale ilaahiyeyna siiyey isagaa ku abaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka odayaal talinaaya ilaahiyeyna siiyey isababaale ilaahiyeyna siiyey isagaa ku abaale way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
hadba kii arrinkeena ka kale aqbalaya hadba kii arrinkeena ka kale aqbalaya ilaahiyeyna siiyey isagaa ku abaale ilaahiyeyna siiyey isagaa ku abaale
way ahaataye
wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan ilaahayna siiyay isaga kuwabaale ilaahayna siiyay isaga kuwabaale
ciid wanaagsan mar kale dhagaystayaal intaas aan ku dhaafno heestaasi allamaanta cayaanta ee uu ku luuqaynayay maxamed sulaymaan tubeec aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington dumarka uurka leh ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ayaa wajahaya dhibaatooyin culus oo dhinaca nolosha ah iyagoo aan helin daryeel caafimaad iyo mid nafaqayn qaar badan oo dumarka barakacyaasha ka mida ayaa ku umula guryaha cooshadaha ka samaysan iyagoo aan helin umuliso xirfad leh taas oo halis gelin karta badqabka hooyada iyo ilmaha ay caloosha ku sido arrintaas ayaa waxaa sabab u noqday xaalado isbiirsaday oo ay ugu horeyso goobaha caafimaadka oo ka fog kaamamka barakacyaasha iyo iyagoo aan haysan lacagaha ay isaga bixin lahaayeen qarashaadka isbitaalada wariyaha v o eda cabdicasiis barrow oo la kulmay mid ka mid a dumarka dhowr jeer ku umulay xeryaha barakacyaasha ayaa warbixinta noo soo diray
waxaa kusoo biiray sanad iyo wax la jiraade aan deganahay meeshaan waxaan ka imaaday marko markaa ka imaaday taastaan meeshaan nolosheeda kuwa markaa marka aan joognay nolol fiicnaa haysanay dusha ayay ku sidaa cunug yar oo ay dhashay iyadoo xaamilo ah waxaana ka muuqanaya duruuf nololeyd oo aad u adag waa hooyo dhowr caruura haysata hani cali barrow oo ku nool kaamka barakacayaasha raxma ee ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir hani waxay ka walaacaysaa halka ay ku umuli doonto sababtoo ah xerada ay ku nooshahay ma laha meel dumarka uurka leh ay ku dhalaan waxayna xasuusan tahay cunug yar oo horay uga dhintay daryeel la-aan sida ay sheegtay markii ay umushay kadib waa xoogga keliya oo reerkeeda u shaqeeya maadaama saygeeda uu horay uga dhaawacmay kelida kadib markii ay haleeshay rasaas isaga oo ku sugan magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose odagaa dhaawac naga soo gaaray intaa imaanay nolosheena weli sidii isma bedelin nolosheena waa liidataa taastaa xaamila ase laba da-a anta ku dhalay laba da-aa ku dhalin rafaadaa ku dhalay meesha ulmuso micnaa istatoor haddii la aadana lacag waaye haddii ulmuso guriga tahayna rafaadaaba ku helaysaaba dadka qaar kaamka degan qaarkood maba yaqaanaanba
haddana hooyo uurla ayaa tahay cunugna waa duudsan tahay caruurna inaa inta ku dhashay ayaad ii sheegtay waxaad iiga warantaa caruurtaad halkan ku umushay miyaa cisbitaal ku dhashay cisbitaal ma ku dhalin cisbitaal awoodda aan ku gallahay maba haystaba
hadda marka uurkan kale aada leedahay ma rajaynaysaa inaad cisbitaal ku dhasho mase noloshii hore iyo inaad halkan ku umusho oo kale ayaad walaac ka muujinaysaa wallaahi waxaan rajaynaya isbitaal intaa ku dhalo oo nadiif ku dhalo laakiin noloshii horey hal cunugaa horta silac iiga dhintay oo micnaha naqfadari iyo iyo titoor la-aan oo iiga dhintay xaafadda dhexdiisa ahay oo iiga dhex dhintay haddana wax micnaha awoodnaha isbitaalkan ku tagna ma haasano waxaan jecelnaha isbitaal inta noola furo meelaan ku dhalnaa lagu xanaaneeyo oo fitiimooda ubaahan cirbad faleebo hadda u baahan lagu duro aan u baahanaa anaga
markii aad halkan ku umushay caruurtii hore oo kale markaan dib ugu laabto wax daryeel ah ama dawooyin ah ma heshay markii aad umulaysa ama kadibba maya ma helin xaliimo mustafa oo ka mid a dumarka xeradan ku nool ayaa sidoo kale sheegtay in baahida ay u qabaan xarun lagula tacaalo ilmaha yar iyo hooyada uur kale ay tahay mid aada u ballaaran iyadoo soo jeedisay in la tixgeliyo cabashadooda islamarkaana laga jawaabo oo umulisinima ma qabni meel ilmaa maanta hadday naga xanuunsadaan ma qabni maanta ilmaa meel shuban haddiina u dhacaan ma qabni san ilaahay abuurta ma jirto raashiin ma haysana ilmaa waa naga rafaadsayiin dugsiga haddii naga dhigtaan dhibaato macalinka bisha haddii isiina dhaha wax aan ku siiyana ma haysana maalintii xaafada dhardhaqoo waa kasoo shaqaysanaa marna waa lasoo waayaa marna waa lasoo helaa dhaqoodhaqooya qab ko an iyo dhaqas ku dhahaa ko waxaas ku dhahaa ma haysti mar si u socod u socod waa iska soo laabi haysaa adoo beesan trisboorna kaa baxda ebarkaadaa soo naqi oo waxaan aa haysanin sidoo kale maamulka xerada raxma ayaa sheegay in mid ka mida baahiyaha ugu weyn oo ay qabaan ay tahay helidda goob caafimaad oo lagula tacaalo caafimaadka hooyada uurka leh caruurta yaryar iyo sidoo kale bukaan socodka sida v o eda uu sheegay mukhtaar axmed cismaan oo ka mid a mas-uuliyiinta xeradaasi sidoo kalena ah mid ka mida barakacayaasha halkaasi ku sugan yani si cijla aanaan haysa waa haddii habrihii cumul iyo ama fooshii soo kiciso meel loo ordo ama qarash oo hadda macnaa iiga oo gawaari iyo wax laga qaado isbitaal oo weyn looga ordon ma haystaan si dadkani qohotay waa rafaadsan yihiin hadda rafaadka ugu dambeeya habeen dhexdaas gabar aad meesha ku cumulday gabadhii ilaa iyo waxa isbitaalkii farmashii meel loo orday si intii laiska dudawareeganayo qarashkii iyo wixii laiska dudawareeganayo aa gabashii meesha nooga fooshay inayaw intii oo lagu harbinayo mareegtii miyaa unugii meesiifuu si xun ugu soo dhintay sila cagaasana waa arkay hani cali barrow ayaa codsi u jeedisay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dhinacyada ka shaqeeya caafimaadka in loo sameeyo tixgelin gaara islamarkaana looga jawaabo codsiga ay soo jeedinayaan
dowlad saamaad cos u jeedinayaa daryeel waxaa cunno mahaasna roobka daraad waana rafaadii gurig waa iigu soo dumi buush yaraa ii dhisan waa iigu soo dumi odaygana waa iga xanuunsaa maanta shaqo oo maanta oo shaqay kara ma aha anin anoo saa xaamulo ah ilmaha oday ii hayo dhardhaqoo baa aadaa anin waxaan ka codsanayaa nolosheena waxaan ku maaraysna intay noo keenaan inta badan dadka ku nool xerooyinka barakacayaasha ah ee ku yaala duleedka muqdisho ayaa waxay aad uga cawdaan helidda adeega caafimaad oo ka fog iyo inaanay haysan qarash ay ku tagaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay cabdilcasiis barrow v o w muqdisho
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ogow waxaa si wada jira ugu luuqaynaya nimco yaasiin iyo cabdicasiis iskalaaji
gaartay inaanak jooge ogo
ogo ixtiraane ka fiican ogo adabarayo naftayda ogo ina noqdo ooridaada ogo ayuun baan doonayaaye ogo
ogo idilkood haweenka ogo ayaadu sida hanaanke ogo ilwaadiyo haybadaada ishaartay inaanak jooge ogo
ogo ixtiraane ka fiican ogo adabarayo naftayda ogo ina noqdo ooridaada ogo ayuun baani doonayaaye ogo
adduunyada ruux ku doortay ayaa heestaasi ogow ee sida wadajirka ah ay ugu luuqaynayaan nimco yaasiin iyo cabdicasiis kalaaji ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
lagu ooni baxaaye naftaani ku ilaashanaysa u noqo ehel caashaqeeda
adduunyada ruux ku doortay ayaa lagu oombaxaaya naftahaan ku ilaashanaysa u noqo u noqo ehel caashaqeeda
adduuniyada ruux ku doortay ayaa lagu ooni baxaaye naftaani ku ilaashanaysa u noqo ehel caashaqeeda
ogo quruxdiyo asluubta adaa isiru leh dhammaane markaan ku arkaan farxahayo adaa degay uurka hoose ogo
ogo ayaa maha wanaagsan ogo astan weeyaani habboone ogo markaan fagacaylabuuro ayaa hanigelinaha aroose ogo
adduunyada ruux ku doortay ayaa lagu oombaxaaya naftahaan ku ilaashanaysa u noqo u noqo wehel caashaqeeda
adduuniyada ruux ku doortay ayaa lagu ooni baxaaye
This is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. There are nearly 5.5 million confirmed COVID 19 infections around the